galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa axad bisha sebtembarna waa sagaal sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo maaragtay central ah oo kaalin muhiima uu ka ciyaaray dadaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka geeska africa dhex mara waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha etoobiya martiqaade oo xamar ku yimid
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan eritrea oo la filayo in ay toddobaadkan dib ugu soo laabato xubidnimada ururka igaad
soo noqoshada ay kusoo noqotay eritrea saxabeedka sabee bariga africa waxaa loo fasiran karaa inay tahay nabad iyo aana kusoo birtay wadanka gobolka xasilooni gobolka kusoo birtin ay tahay maxaa yeelay muddo badan ay goodoon ahayd oo yani gobolka ay goodoon ka ahayd qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii caalamka dadweynaha swiden ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorasho laga yaabo in ay beddesho sumcadda dalkaasi skandinafiyanka ah oo horey qalcad ugu ahaa liberaaliyiinta dimuqraadiyiinta swiden ee ka soo horjeeda socdaalka doonayana in dalkoodu uu ka baxo ururka midowda yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajaynaya in ay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn hogaamiyaha dimuqraadiyiinta sweden jemi akeson ayaa dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in ay siyaasad cad oo adag xilkasnimona ah ka yeeshaan arrimaha socdaalka isku soo baax sabtidii dhacay ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi dadka ku booriyey in ay ka hortagaan inay ka digtoonaadaan dad uu ugu yeeray kuwo nacayb uu ka buuxo ujeedadooduna ay tahay sidii ay dadka u kala qaybin lahaayeen oo isugu dhufan lahaayeen isagoo ballan ku qaaday in ay sinaanta difaacayaan si la mid ah inta badan dalalka kale ee yurub sweden waxa ay la daalaadhacaysaa qulqulka qaxootiga iyo dadka magangelyadoonka ah ee ka imanaya bariga dhexe koonfurta aasiya iyo afrika sanadkii labakunshaniyotobankii oo keliya sweden waxaa galay qaxooti gaaraya boqol saddex iyo lixdan kun oo ruux oo badankood ka cararay colaada ka oogan goobo ka mida bariga dhexe hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa ka qayb galay bandhig militari oo weyn oo ay ciidamada qalabka sida maanta kusoo bandhigeen dabaaldega munaasabadda toddobaatan sano guurada dalka waqooyiga kuuriya kim jong un ayaanan hase yeeshee wax khudbad ah aanan ka jeedin munaasabadani oo ka dhacday fagaaraha kiimka labaad ee magaalada pyonyan bandhigani militari ayaa waxaa ka qayb galay oo socod ku maray fagaaraha ciidamo kala duwan oo watay taangiyo baabuurta xambaarta gantaalada iyo ciidamo fagaaraha ku mareeyey gaadhakacayaar bandhigii sanadkan ayaysan kuuriyada waqooyi sameynin tijaabada gantaalada xambaara hubka nucleerka oo looga bartay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay taliyaha booliska ee degmada ayaa ka mid ahaa tobaneeyo askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee lagu dilay weerarada habeennimadii talaadada ka dhacay afghanistan ee ay geysteen kooxda daalibaan siday axaddan maanta ah sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda weerarada fallaagada ayaa ka dhacay bartamaha magaalada la yidhaahdo maydan wardag ee ku taalla dhinaca bari galbeedka magaalada heraad iyo waqooyiga baklan sida ay sheegeen mas-uuliyiintu afhayeenka xukuumadda ee gobolka median wardag ayaa u sheegay v o a in maleeshiyada daalibaan ay weerareen xarumaha degmada miradaad gelinkii dambe ee maalintii sabtida iyaga oo dilay madaxii booliska ee degaanka siciid yunis xuseeni iyo toban kale oo ka tirsan shaqaalaha ammaanka cabdiraxmaan mangel ayaa beeniyey warbixinada hase yeeshee waxa uu sheegay in magaalada wardeg ay qarka u saarayd inay burburto isagoo sheegay in ciidamo xoojin ay gaareen degmada sidoo kalena ay ciidamadu wadaan inay caabiyaan kuwa weerarka soo qaaday si loogu soo celiyo dhulkii faraha ka baxay ee magaalada mirdaad ka tirsanaa dhinaca kalena warar ayaa sheegaya in weerar abaabulan oo ay kooxda daalibaan ku qaadeen saldhigyada ciidamada iyo kuwa booliska ee ku yaala degmada baglaan ay ku dileen ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee afghanistan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa sabtidii shalay isu soo bax ay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ka sameeyeen gobolka californiya ka sheegay in dowladda maraykanka ay tahay dowlad ay wada leeyihiin dadka islamarkaana aanan iib ahayn obama ayaanan ka soo dhex muuqanin saaxadda siyaasadda maraykanka tan iyo markii uu ka tegay xafiiska laakiin maadaama ay soo dhowaadeen doorashooyinka xilliga dhexe ee maraykanka ayuu bilaabay olole uu ku taageerayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga khudbaddii sabtidii uu ka jeediyey degmada anaheim ee duleedka magaalada los angeles ayuu obama uga digay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga in doorashooyinka koongareeska ee bisha novembar ay yihiin kuwo muhiim ah go-aanna ka gaari doona masiirka taariikheed ee maraykanka obama waxaa kale uu sheegay in khatarta ugu weyn ee haysata dimuqraadiyadda maraykanka aysan ka imaanayn hal shakhsi ama taageerayaal siyaasadeed oo hodan ah balse dhibaatadu ay tahay xamaasad yari iyo kala duwanaansho iyo dadka maraykanka oo aanan samayn wixii laga rabay madaxweynihii hore ee maraykanka obama waxa uu tilmaamay in xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan maraykanka uusan bilaabin madaxweyne trump balse ay tahay wax ay muddo sannado ah soo dhisayeen siyaasiyiin madaxweyne donald trump ayaa isna ka jawaabay hadalka madaxweynihii isaga ka horreeyey khudbad uu taageerayaashiisa kula hadlay gobolka north dakota ayuu trump ku sheegay in uu daawaday khudbaddii obama balse uu hurdo la dhacay intii uu daawanayay
markale galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan toddobaadkan ayaa la filayaa in dalka eritrea uu dib ugu soo noqdo urur goboleedka egaad eritrea ayaa ururka ka baxday sanadkii laba kun iyo toddoba kadib markii dalka etoobiya ay isku khilaafeen ciidamadii ay u soo dirtay soomaaliya eritrea waqti kooban ayay dib ugu soo laabatay igaad sanadkii laba kun koob iyo tobankii hase yeeshee laba kun toddoba iyo tobankii ayay haddana mar kale ka baxday kusoo noqoshada eritrea ayaa imaaneysa iyada oo dalkaasi uu heshiis la galay etoobiya iyada oo dhinaca kalena uu bilaabay wadahadallo nabadeed oo uu kula jiro dalka jabuuti haddaba muhiimadda tallaabadan iyo isbedelada ka socda gobolka ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka wareystay cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika
soo noqoshada ay kusoo noqotay eritrea saaxada siyaasadeed ee bariga africa waxaa loo fasirin karaa inay tahay yani nabad icaana kusoo birtay wadanka gobolka yaman xasilooni gobolka kusoo birtay inay tahay maxaa yeelay muddo badan ay goodoon ahayd oo yani gobolka ay goodoonka ahayd hadda marka inay la heshiiso heshiiska dhex maray etoobiya iyo eritrea ikan iminka dhex maraya etoobiya eritrea iyo jabuutiba waxay qayb ka noqonaysaa nabadeynta gobolka ay qayb ka noqonaysaa waana runtii nidaam cusub iyo waa cusub oo gobolka u baryay ay noqon doontaa maaragtay waxaad ogta ka waxaad og tahay in yani eritrea loo celiyey gobolkii badhame laisku haystay eritrea iyo etoobiya isku haysteen loo celishay imankana eritrea diyaarta inay ciiso yani dumayra oo yani magaalo ay ku murunsanaayeen wadanka jabuuti iyo wadanka eritrea ay ku murunsanaayeen si markaa nabad iyo maarata iyo iyo iyo istiqraar hod leh gobolka loogu loogu soo biiriyey waxayna keeni doontaa insha allah yani gobolka micnaha oo noqdo gobol micnaha nabad iyo maarata nabad u baxa maarata wa gartay kolley waxaa jiri doonaa iskaashi dhaqaale sida laga hadlayo marka iskaashi dhaqaale laga hadlayana waddan walbaa dee wuxuu leeyahay yoolal gaaru doonaya inuu gaarho dabcan jabuuti iyo eritrea labaduba waa laba wadanoo dekada leh inkastoo ay kala horumarsan yihiin dekeduhu labadooduna waxay ku dadaaleen inay u adeegaan etoobiyada jaarka la ah ee dadkeedu ay tirada badan yihiin marka arrintaasi ma laga yaabaa in ay adkayso in xidhiirkoodu si buuxda usoo noqdo horta yani dagaalkan dhaqaale ee cusub hadda iminka ka ka socda gobolka bariga africa waxaa moodaa wadamo carbeed inay dabada ka riixayaan misaal marka tusaale kusoo qaato wadanka eritrea iyo wadanka etoobiya waxay isbaysi yani wadan wadamadan yani imaaraadka iyo sacuudiga iyo masaarida iyo bahrain ayaa dabada ka riixaya halka soomaaliya inay dabada ka riixayaan turkiga iyo wadanka qatar marka waxaa moodaa runtii iminka in lagu tartamayo yani xeebaha soomaaliya in lagu tartamayo oo dhaqaalo badan laho in laga sameeyo markii la meerdeeyey kabacdi fursadii udhexeysay eritrea iyo jabuuti iyo eritrea iyo wadanka ethoobia laakiin waxaa runtii xusud mudan yani waxaa idan cusub mudan waxa weeyaan soomaaliya yani kacdoonkan dhaqaale imanka socdo waxaa moodaa runtii in vision badan uusan ka muuqanin maxaa yeelay wadanka eritrea waxaa loo ogolaaday xuquuq ayaa loo ogolaaday yani gobolkii lagu muransanaayo badham ayaa loo celshay wadanka hadda jabuuti waad arkeysaa gobolka magaalada dumeyr ayaa dib loogu celinaya si markaa yani nabad loo helo laakiin ma garan karo halkuu ku dambeyn doono soomaaliya oo ay dabada ka riixaysaa yani wadanka turkiga iyo wadanka qatar iyo isbahaysigan cusub macnaha etoobiya iyo eritrea iyo jabuuti ay dabada ka riixayaan yani imaaraadka iyo sacuudiga iyo bahrain iyo wadanka wadanka masaarida halkuu ku dambeyn doono ma garan doono iyo sidii laisugu keeni doona lakin waxa waxaa runtii ii muuqata in waxa maanta loo loo socdo ay tahay xeebaha soomaaliya kasoo bilowda jabuuti yani maarata yani berbera yani garow basaaso hobyo kismaayo baraawe ilaa iyo magaalada muqdisho maarata waxaa maanta ugu tartama waxyaabaha soomaaliyeed weeyaan ha ahaata waxaa loo baahanya marka in dadka maanta imanka talada haya wadanka soomaaliya ay runtii mission iyo vision cusub la yimaadaan oo marka ay la jaan qaadaan kacdoonkan kacdoonkan cusba socda waa dadka walaal yani ormada kacdoon bay samaysay waa prime minister aday siduu kusoo baxay waad arkeysaa xaalada kacdoon bay imanka samaynaysaa wadanka yani tigreyga maarka hadii wadan gobolkan tigreda kacdoon cusub ayaa isna ka socda waa dawladda adiy abiy axmed lagu soo horjeeda yaa ummadda keliya aan weli kicin oo kacdoon aan weli aan samayn oo soomaalida weeyaan waxaa moodaa runtii waxa maanta lagu dirilayana waxaa dhulkooda weeyaan waxa maanta lagu tartamayana waa dhulkooda waxa maanta laga dilaalayana dhulkooda weeyaan marka haddii aan la helin dad soomaaliyeed oo micnaha vision leh dad soomaaliyeed oo aragti fog leh dad soomaaliyeed oo la jaan qaadi karaya waxyaabaha imanka imanka dhacaya la jaan qaadi haddaan la helin waxaa moodaa runtii in yani soomaaliya ay noqon doonto micnaha waxa weeyaan yani neef yani jirano qof kasta micnaha uu doonaya inuu wax qaata waan gartay ma jiraan dano amaba gacmo ka fog kuwa carabta dhinaca ah iyo turkiya gadaro dhinaca kale ah ma jiraan waddamo reer galbeed oo iyaguna tartanka qaybka ah inta badan tartankan waxaa ayuuna qayb ka abaartay wadamada reer galbeedka wadanka china wadadka wadanka china micnaha waxa weeyaan xiriir yani waxa weeyaan wadanka jabuuti iyo iyo ethoobia iyo china yani deked bay hadda iminka maalgashanayaan oo runti way maalgashanayaan china waxay noqotay waxay kula tartamaysaa gobolka micnaha waxa weeyaan wadamada reer galbeedka maaragtay wadamada reer galbeedka waxaa moodaa runti hataa wadamada carbeed naftikooda waxaa dabada ka riixaya wadamada reer galbeedka dabada ka riixaya china waxaa kaloo aada u ganaynaysaa yani gaaskan maarata gaaska imanka laga qodaya gobolkan soomaalida ay degan tahay ethoobia aad bay igana u ganaynayaan marka isku soo duduub weli waxaa waxaa isna socda yani dagaal yani dhaqaale oo dhex maraya china iyo wadamada reer galbeedka wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabta oo dhinac oo dhinac ah iyo china oo idan dhinaca dhinaca kala ah maartay wadanka china waxaa moodaa runtii muddadii faraha badnayd micnaha yani gobolada gobolka ingiriiska africa inay xiriir micnaha fog ay lahaayeen wadanka soomaaliya xilligii dhalinyarada militariga ay ka tirinayeen waxa niman shuuciin bay ahaayeen oo hantuwadaaga maartay aad wadanka china way isugu dhawaayeen yani xisbiga dergiga markuu ka tirinayo wadanka ethoobia ee mingista xeermadi uu ka tirinayna wadanka china aad bay isugu dhawayeen marka chineska waxay isku arkaan maanta inay saaxiib dhow inay yihiin oo macnaha weliba wadamada bariga afrika ku yaala kulaan inay saaxiib dhow yihiin waa dadka walaal yani daartan quruxda badan leh ee african union ay leedahay waxaa dhisay wadanka china ayaa dhisay waa dadka walaal khadkan tareenka maanta waxa wadanka china ayaa dhisay waad arkeysaa maanta xataa wadanka kenya inay ka dhiseen khad tareen aad ay ka dhiseen maanta waxay ka dhiseen wadanka tanzania oo ay saaxiib caadi yihiin marka waxaa moodaa runtii wadanka china maanta inaan la celin karaynin oo macnaha gobolkan horin ay u galeen imankana maalgas maalgashi fara badan ay ku samaysanayaan wadamada reer galbeedkan ay doonaynayan inay ka hor istaagaan wadanka china yani waxa weeyaan maalgashan dhaqaale cusub iyo dardalkan cusub maanta gobolka ula soo galay
kaasi waxa uu ahaa cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika waxa uu khadka taleefonka ugu waramayey maxamed cabdi xasan sandheere halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan intiinii la socotay asbuucii hore soomaaliya waxa ay qayb ka noqotay markii ugu horreysay muddo aad u dheer xiriirka dowladaha jabuuti iyo eritreya in uu shaqeeyo oo la wanaajiyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad ayaa qayb ka ahaa kulan ka dhacay magaalada jabuuti oo dhex maray wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka geeska afrika ee soomaaliya jabuuti etoobiya iyo eritreya kaasi oo ay ka soo saareen qoraal intiisa badan muhiimadda u ahaa iskaashi xiriir iyo mid diblomaasiyadeed oo dhex mara waddamadan deriska ah haddaba iskaashigaasi ka sokow dowladda soomaaliya waxa ay door weyn ka ciyaartay sida la sheegay inay isu yimaadaan waddamada jabuuti iyo eritreya oo muddo khilaaf siyaasadeed oo ku salaysnaa dhul uu dhex yaalay waa qodobka barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo maanta marti uu noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda soomaaliya axmed ciise cawad mudane wasiir aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid inta bal inta kale dhegeystayaasha aan u gudbin waxaan jeclaan lahaa inaan aniga ku weydiiyo inaad bal nooga waranto doorka dowladda soomaaliya ay ku lahayd isu keenidda wadamadan jabuuti iyo eritreya oo khilaaf muddo dheer uu dhex yaala bal in xataa ay isu imaadaan oo wada hadlaan oo waxay u bilowdaan zara waa mahadsan tahay su-aasha soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo maaragtay central ah oo kaalin muhiima uu ka ciyaaray dadaalkan socda oo bilowga ah oo lais lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka geeska africa dhex mara waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha etoobiya la martiqaaday oo xamar ku yimid iyo baaqi ama murtiyeedkii kasoo baxay oo sheegayay inay muhiim tahay in gobolku iskaashado gaar ahaan soomaaliya iyo etoobiya kabacdi waxaad ogtahay madaxweyneheenu uu uu aaday ku dhiiraday oo aaday arrin socdaal loo bogay inta badan adduunka oo eritrea uu ku tegey oo albaabo furtay iyaduna oo iyaduna bilowday in in gobolkii uu jamuudkii ama xirxiraantii uu ka baxo iyadoo dadaalka ethoobiyan ay qeyb ka ahayd oo ethoobiya bilowday kabacdina markii ethoobiya eritrea iyo la isku soo dhawaaday haddana uu madaxweyneheenu isagoo kaashanaya ra-iisul wasaaraha ethoobiya uu dadaal xoogan ka galay sidii in loo dhamaystiro maaragtay maxaa la yihahdaa iskaashiga gobolka oo dhan ee la rajaynayo in las in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya iyo colaada udhexaysa jabuuti iyo eritrea taas oo ilaahay mahadiis ugu dambeystii dhawowday sidaad maqasheen wafdi eritreana oo hogaaminaya wasiirkooda arrimaha dibadda oo la socono wasiirka arrimaha wasiirka arrimaha dibadda etoobiya iyo anigoo aan tagnay jabuuti oo halkaas uu bilowday isufurnaanshihii eritrea iyo jabuuti iyo maaragtay soo afjaridda khilaafkoodii khilaafkii udhexeeyey waa garta waa yahay marka marka soomaaliya iyo madaxweyneheeda kaalin dhexdhex kaalin weyn oo hogaan hogaan ay ayay ka qa ka ciyaareen maaragtay nabadeyntaas iyo soo dhawaanshaha gobolka waa tahay sidaad adiguba sheegtay hadda waxay u muuqataa isu furfurnaanshiya inay isu tegi karaan madaxdii wadamada isu gudbi karaan ma jirto weli heshiis rasmiya oo ay gaareen eritrea iyo jabuuti marka maxaa xigaya haddiiba gobolka arrintan uu kusii dhex jirayo ama ay qeyb lixaadle aad kasii qaadanaysaan soomaaliya oo kaleeto ee labada dhinac ee eritrea iyo jabuuti arrimahooda horta wax weyn ayaa suurtagalay hadda oo oo dee kala xiraanshihii iyo kala aamuskii iyo maaragtay kala go-i udhexeeyey labada dal waa dhammaaday waxay dhimani waxa weeye sidii loo dhamaystiri lahaa waxyaabo maaragtay farsamo la xiriira oo khilaafaadka maaragtay sidii maaragtay guud ahaan loo dhamaystiri lahaa taasna madaxweynaha madaxweyneheena iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya labaduba diyaar bay u yihiin markii loo baahdo inay inay gacan ka geystaan laakiin sidaan anigu kusoo arkay jabuuti niyad fiicnaan weyn baan kusoo arkay oo labada dal dhex martay marka waxaan rajeynayaa inay aada u dhib yaraanayso la dhamaystiro waxa yaroo dhiman waa tahay waad mahadsantahay sacaadatu wasiir maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha had iyo goor waxaan fursadahaa siinaa dhegeystayaasha si ay madaxda aan keenno amaba dadka mas-uuliyiinta ay su-aalo u weydiiyaan waxa laga hadlaya marka bal waxaan siin lahaa mid ka mid a dhegeystayaasheenna gabar ayaa ugu horreysay gabadha keliya hadda qadka ku jirto soo dhowow magacaaga halkaad nagala soo hadlaysid iyo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya qodka ku jira axmed ciise cawad waxaad weydiin lahayd aad baad umahadsan tahay sehro adiga iyo wasiirka waan isalaamaya wasiirkana aad baan ubogaadinaya waxaan leeyahay wasiir howlo fiican baad qabateen adiga iyo xukuumadda madaxweyne cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo wasiirka waxaan rabay inaan weydiiyo hal su-aal oo ah sidaan ognahay mudana wasiir madaxweynahena soomaaliya ayaan sii dhaweyto wuxuu tegay wadankii lateriya haddana mar wuu tegay muxuu ahaay su-aasha markaas ayada ah kamay waramin jabuuti socdaalka maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin kadib ayay ka warhaysay iyadoo aan ognahay labada wadan inay cadaawto xagga dhulkahana ay kala haysteen hadeertaan heshiiska ay galayaan jabuuti iyo militaria iyo etoobiya iyo soomaaliya kaalinta ugu muhiimsan waxaa ka qaatay ayaa laleeyahay baraha bulshada iyo weliba idaacadaha sii sheegayaan dowladda soomaaliya waxaan ku weydiinayaa oo su-aasheeda hadda ugu muhiimsan ay tahay oo waxa weeye jabuuti ma tahay mid ay ku faraxsan tahay mise waa mid aad idinka soo gacan jiideen
su-aalo dhowray weydiisay marka haddaan si socon tahay horta madaxweyneheenu markasta oo eritrea caaday dowladda jabu dowladda jabuuti w wuu wargeliyey oo oo way dowladda jabuuti way ogey waxaa kaloo jirta dowladda jabuuti waa walaalo walaalaheen madaxweynaha iyo madaxweyneheena iyo madaxweyne ismaaciil umargeelana waa waa iswacaan waa isla hadlaan in la dhexdhexaadiyo waana isku waafaqsan yihiin in gobolku isu baahan yahay inuu ahaado nabad in walaal la ahaado in iskaashi dhex maro dadka gobolka oo dhan oo oo juqraafi ahaan iyo taariikh ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan isku mid ah dan isku midana leh marka dan isku xirana leh marka dowladda jabuuti aada ayay usoo dhaweysay maaragtay maxaa la yihahdaa kaalinta ay soomaaliya ay kaga jirto sidii soo dhaweyntaasi ay u suursadeli lahayd iyo sidii khilaafka jabuuti iyo eritrea udhexeeya loo soo askari lahaa shalay aada ayay madaxweyne rail cumar geele iyo maxaa la yahada wasiirka arrimaha dabadda labaduba u tilmaameen kaalinta soomaaliya etoobiya arrintaas ku leedahay waa garta sida gabadhaasi nuura hiba ay sheegtay ma aha wax jabuuti hadda loo soo gacan jiidayo ama hadda ayada laga codsanayo inay heshiiskan soo gasho laakiin waa waxay ayada xiiseynayso o danaynayso sidaad u dhigayso warka waxaan rabaa inaan in hadalkeygu caddaado jabuuti iyo eritrea way colaad baa udhexaysay waxyaaba badan bay kala taganayeen jabuuti wax badan bay taganaysay marka soomaaliya iyo iyo etoobiya madaxweyneheena iyo ra-iisal wasaaraha etoobiya kaalin fiican ayay ka ciyaareen siay labada dal isugu keeni lahaayeen isugu isugu soo jiidi lahaayeen jabuuti danayn gaaro dhegda gaar oo uqabtay ma jirin waxay qadarisay oo ixtiraamtay kaalinta dhexdhexaadinta ee soomaaliya iyo etoobiya waday sidaas ayay labada dal isu arkeen waa garta
laakiin nabadda dee jabuuti weligeed waa rabtay intiina haatan nagu soo biirta dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan oo ku saabsan dowladda soomaaliya oo qayb ka noqotay doorna ka qaadatay isu keenidda waddamada jabuuti iyo eritreya oo muddo aad u dheer uu ka dhexeeyey khilaaf ku salaysan dhul islamarkaasina wax xiriir diblomaasiyadeed aan lahayn iyo wakhtigan oo gobollada ku yaala geeska afrika sida jabuuti soomaaliya eritreya iyo etoobiya ay ka wada shaqaynayaan sidii ay soo dhowaansho u yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kaleeto mid ganacsi si goboladan loo hormariyo haatana dib haddaan ugu noqdo bal dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca gudaha dalkan maraykanka uga jira gobolka minnesora soo dhowo walaal magacaagoo dhammaystiran iyo adigoo soo koobaysay sida ugu macquulsan wasiirka waxaad weydiin lahayd waa mahadsan tahay sahra iyo v a da soo xiritaanka aad soo xirteen wasiirka magacaygu waa cabdullaahi axmed ukumcadheer cabdallah axmed wasiir waad mahadsan tahay inaad bulshada u sharaxdid ra'yiga iyo mowqifka iyo kaalinta diblomaasiyeed ee soomaaliya ay ka taagan tahay caalamku su-aashayda ugu horeyso aan ku weydiiyey ay tahay way qurux badan tahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah aynu adduunka la leenahay ama geeska africa roadka aynu ka cayaarayno in uu mid muuqdo oo caalamku u muuqdo iyo bulshadaba inuu yahay laakiin mayse qurux badnayn in marka hore internationalka iyo caalamiga heshiisyadan iyo wadahadalladan ay soomaaliya ay roodka ay cayaarayso inay tii dantii guud ee dalka gudihiisa ahayd ama ha noqoto dib heshiisiinta ama ha noqoto wadahadallada maamul goboleedyada iyo amniga dhismaha amniga iyo marxaladda bulshadu ay u baahan tahay wacyigelinta arrimaha siyaasadda wacyigelinta arrimaha amniga wacyigelinta arrimaha bulshaha guud ee danaha guud ee dalka looga baahan yahay madaxweynihii hadduu noqday mid afar hal saac safar ku maqan ee wasiirkii arrimaha dibadda howsha waxaan jeclaan lahaa inaad soo ay- koobtid ayay ku qurux badnayd in loo daayo wixii xiriirka arrimaha dibadda ah soomaali waxay bulshaduna ula muuqataa hadda aniga keliya macaane in ay tahay mid etoobiya dan gaara ay wadato cabdalla cabdullaahi waa soo dhaweynayaa ee maaragtay salaantiisa iyo iyo iyo inuu soo dhaweynayo kaalinta fiican ee soomaaliya kaga jirto ee gobolka ee su-aashiisa dhowr dhowr waxyaabood naqanya qaarkood kale comment ahaayeen laakiin su-aashii ugu muhiimsan su-aashiisa waxay ahayd maxaa ee dada culeyska loo saari waayo gudaha ee oo dibadda waktiga loogu dhimanaya marka waxaa cabdullaahi u sheegayaa dagaalkii gudaha oo kan uu sheegay ah oo ah in maaragtay dibheshiisiin xoojinta amniga madaxda soomaalida iska warhayntooda iyo silxiriirkooda iyo wadatasibooda waxaasoo dhan way saa waxaan cabdullaahi iyo iyo bulshada kale oo uu sheegay maqan ma uu sheegin tirada bulshada kale oo arrintaa la qabta waxaan u sheegaynaa ugu bishaareynaa inuu dadaalku socdo ee dalka ee nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadiisa intaba lagu horumarin lahaa ee, mm, marka laakiin hawsha dawlad u taala ma aha hal wax waxa weeye tan gudaha oo tiro badan oo isagu isagu sheegay qaybo badan ka kooban oo siyaasad isugu jirto amni isugu jirto dib u heshiisiin isugu jirto kalsiyana abuur isugu jirto maaragtay ee, dhaqaale abuurid isugu jirto ugu jirto maaragtay ee, amniga taasi waa socotaa xoog bay ku socotaa ee, horumarna waa laga gaaraya laakiin iyadoo taas la wado ayaa haddana ee, xiriirka arrimaha dibadda la xoojin karaa ee, adduunka wax lala qabsan karaa ee, doorkaas ku lahaydna lala ee, la- la qaadan karaa marka labadu isma diidana dowladnimo sideedu waa waa waxa weeye waa system ee, ee, culus oo very complex oo waxyaabo badan multitasking ama shaqooyin badan ee, hal mar qaban kara tan uu leeyahay madaxweynaha meelo tegey ee, madaxweynaha soomaalidu mararka qaarkood ee, ma fahamsana ee, shaqooyinku sida loo kala leeyahay madaxweynuhu isaga ayaa ee, ah ee, calaamada ee, tilmaanta ee, maaragtay qarannimada dalka ee, waxaa jira shirar isaga keliya tegi karo oo la yidhaahdo ee, maxaa la yidhahdaa la yidhaahdo summit marka haddii madaxweyneyaasha adduunku ee, ay kulmayaan looma diro wasiir arrimo dibad waxaa loo diraa waxaa waxaa ka qayb galaa oo la marti qaadaa martiqaadka loo soo diraa ee, madaxweynaha dalkaas marka madaxweynuhu markuu china dalka afrika iyo china isugu tegayeen soddon iyo kon- konton iyo toddoba dal konton iyo saddex dal konton iyo saddex dal oo afrikaani ay iyo ma- iyo madaxda china ay kulmayeen madaxweyneyaasha ayaa la marti qaaday saasuu madaxweynuhu u tegey marka ay dalalka carabta madaxdoodu kulmayaan madaxweynaha la marti qaadaa marka wallaahi wuxuu waxaa uu wuxuu u baahan yahay inuu ogaado eh, in eh, wasiirkuna uu wasiirada la kulmo eh, madaxweynuhuna uu madaxweyneyaasha la kulmo waata Eh, inkastoo madaxweynuhu ragka qaarkood wakiilan karo eh, wasiirka eh, iyo maaragtay eh, hadduu isagu rabo Eh, wuxuu kaloo tilmaamay eh, etoobiya iyo baa ku danaysanaysa iyo waxaas marka eh, marka anagu eh, ma naqaano khudbadii meesha ka imaanaysa etoobiya dal dariska iyadaa weeye waa dal madax banaan sida anagu u madax banaan nahay marka namana eh, naqaan waxay ugu malaynaya cabdullaahi inay iyaa keliya nagu danaysan karaan oo anagu anaan u danaysanayn ama anaan isku danaysanayn Ah, marka waxaa fiican dadku inay si positive u fekeraan oo aysan always u malaynin aysan markasta u malaynin in innaga uun bayna ka maaragtay ka danaysan karo innaga inuu nahay eh, maaragtay cambad meel iska yaalla ma garanaysa waata waad maadsan tahay waaya
adeg la isku danaysan jiray arrintaa dhamaatay hadda soomaalidu waa waa soo jeedaa waa soo jigantahay iyada ka sokow xiriirka diblomaasiyadeed iyo een, isu soo dhowaanshiyaha in xiriiradooda ay wanaagsanaadaan afartan wadan haddana iskaashi dhaqaale ayaa meesha ku jira laleeyahay iskaashigaasi dhaqaale noocee ayuu noqonayaa ghana waxaa bilowday eh, in la la aado oo loo loo loo jeesto dhanka iskaashiga xoojinta xiriirka dhan kasta siyaasadeed eh, dhaqan dhaqaale eh, meel kasta derisnimo wanaag dhan kasta la iska kaashado oo da- dala- dalalkao dhan waxay u taraysaa xoog waxay isu keenaysaa suuq halka soomaaliya oo masalan la yidhaahdo waa labiyo toban milyan iyo ilaa shan iyo toban milyan ay maaragtay dhaqaalahoodu iyaga keliya dhexdooda yahay waxay keenaysaa haddii dalalka geeska africa lala xirto oo ka kooban saad ogtihiin eh, ethiopia djibouti eritrea sudan eh, south sudan eh, iyo kenya iyadana xiriir fiican aynu la leenahay ilaa iyo uganda hadaarka gaas intaasoo dhan suuqoodu inuu isu furmo eh, waxay dadka soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo ganacsiga ku cadcad oo adduunka uga horeeya u suurtagelinaysaa inay eh, ganacsigoodu eh, gaaro eh, dad ka badan yani eh, ku dhow eh, dad ka badan runtii eh, laba boqol oo eh, oo milyan halkuu eh, labiyo toban milyan ama shan iyo toban milyan ka joogo marka marka laakiinse faahfaahinta eh, ama mekanismka ama qaabkii uu noqon lahaa iskaashigaasi eh, shuruucdiisa waxay u baahan tahay eh, wakti iyo dadaal iyo kulamo iyo iyo maaragtay eh, shaqo badan bay u baahan waay dhegaystaha waxaan jeclaan lahaa kaga jira dhinaca magaalada muqdisho inaan siiyo si uu su-aal kooban kuu weydiiyo kadibna aad jawaab kooban u siisid wakhtiga barnaamijka ayaa dhow soo dhow walaal waxaan Raali- salaamayaa wasiirkayga arrimaha dibadda mudan cawd iyo walaal sahra aad- adigana aad baan ku salaamayaa iyo bahda v o a dhammaanteeda aad baan idin salaamayaa waxaan jeclaan lahaa hal su-aal oonan wasiirka aan weydiiyo marka hore aad baan ku faraxsannahay inay soomaaliya ee marna qeyb ka noqoto xalka gobolka ee regionalka marna ay qeyb ka tahay heshiisyada ee, saddex geesoodkii hadda ee shalay lagu sii haayay Een, haddeertan walaalaheen reer jabuutina hadeertan ee, ay wado een, mar labaad inay hadda ay xaliso adigoo aada u mahadsan Een, waxaan ognahay in heshiiskan hadduu dhaqan galo oo seexmo kan dhalinyaro ahaan in aniga eh, aad iyo aad ay faa'iido noogu jirto faa'iidadaasi oo aniga la-aanta iyo dhalinyaro badan iyo dad badan dhalinyaro badan iyo waxaasi gobolka wax oo faa'iido kasoo baxo ee dalkeen aad ayuu ugu fiican yahay dhanka horumar ahaan Een, laakiin walaaca yar aan qabno wuxuu yahay aad caloosheenii ayaa bugtaa oo gudaheeni dhexdeenii ayaa weli eh, wax yeelaan Waad- marka in calooshani la- laysku soo aruuriyo oo aniga dhexdeeni oo marka hore aan heshiino kadib aan u gudubno in heshiisyada noocaan oo kale aan galno maadaama heshiisyada ee dhowteega gobolka isku furmaayaan oo oo regionalka isku furmaayaan xuduudiya isku furmaayaan marka soo lama dhihi karo marka caqabad weyn baa hortaagan inuu heshiiskan xataa dhaqan galo mudan wasiir marka anigoo cawashadeeni iyo waxaani indikateedkani marka hadda aan dhib mana taagna cabsi ma qabno laakiin cabsidana waxay tahay gudaha oo lokadka aan ku noolnahay oo keliya Waay.
mudan wasiir aad baa mahadsan tahay walaal waad mahadsantahay dhegaystahaas xamaru naga soo wacay wuxuu leeyahay cabsida aan qabnaa ka weyn gobolkaba xataa inaan heshiisay iyo wax lamida ka qayb galno sida ugu macquulsan Waa- haddaa waa ugu ma- soo koobi kartid su-aal jawaabta waa maq waa maqlay waa maqlay su-aashiisa ee, walaal waxba sanin waxlaha ee, calool xumaan insha allahu saad sheegtay ee, haddii gobolku ee, uu maaragtay ee, isu furmo dhalinyarada mustaqbal fiican leh ee, dhalinyarada isu tegaya dhalinyarada isbaranaya banooniyaa la isla ciyaari doonaa kooxaha kubadaha isu tegi doonaa dhaqamaa la isweydaarsan doonaa dhacmister iyo waxbarasha la isweydaarsan doonaa colaad iyo dagaal baa dhammaan doona Eh, dhanka gu- gudaha eh, anigu hadda soomaaliya eh, colaad ka socota iyo dad isdagaalsan eh, midnama jiro ilaahayn taas ina ina kasoo koriy ina eh, waa soo dhaafnay Eh, haddii aan aan aan laga aanaan sheegaynin eh, qoladaan maaragtay isqarxis oo dadkana eh, qarxiya oo iyaguna insha allahu eh, dhiftoodu mar dhow naga dhammaan doonto oo ay tahay inay dhammaato dhiftoodu dagaalka soo soomaali udhexeeya hadda ma jiro waa gar- laakiin wuxuu sax ku yahay eh, maaragtay ninka dhallinyaradahi in lasii dadaalo qalbiga soomaalidu isu sii fiicnaado taasina eh, way- waa wax fiican eh, mana mana reebayso in dibaddana aynu xiriir fiican ka samayno gudahana aynu sii wadno dagaalkeeni eh, Waay.
eh, maaragtay dibashisiinta iyo aburidda isku kalsoonaan iyo xoojinta walaalnimada ee dadka soomaalida dhexdooda sacaadad wasiir adoo mahadsan halka qofa ugu dambeeyo qofka ugu dambeeya ayaan siin lahaa fursadda soo koob sida kugu macquulsan maxaad weydiin lahayd wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ama aragti aad ku dar leed intaas
waa mahadsan tahay sara wasiirka waa salaamaya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo magacaagii halkaa kasoo hadlaysa hadalada ma- ma- maxamed cabdullaahi xaaji waxaan joogaa magaalada muqdisho salaan kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo wadahadalladan iyo heshiisyadan iyo waxyaabahan gogol xaar ka socdo kolley marka hore waa is-afgarad iyo heshiisya laakiin ujeedada ugu dambeyso siyaasadan gobolka waxa uun marka dambe ugu socotay in xuduudaha laysku furo oo dhaqaalihii la mideeyo oo khayraadka iyo isku socodka iyo ma fahmaysaa waxyaabaas la fududeeyo Mhm.
Een, soomaaliyana waa dalka ge- dha- khayraadka ugu badan oo oo dhanka badda ah iyo waxaasoo dhan dalka leh.
berigaba.
marka een, wasiirka maxaa uga qorsheysan heshiisyadaas la gadayo iyo waxyaabahaas een, een, een, een, kala xirnaanta la furfurayo soomaaliya bimacnaa een, een, doorka ay ku yeelanayso wadaagga dhaqaalaha iyo ganacsiga soconaya iyo in la ilaasho xuquuqda soomaaliyeed iyo khayraadkooda halkaas inaysan ku Waay.
baadi inaysan ku weynin oo aan la kasbalod garaynin taas waa mid een, waad mahadsan labaad- tahay waktiga een, aad igu yar kuma siin kara wakti kale stuudiyaha nala daba joogaa marka waa kaaga mahad celinaya su-aashaadana wasiirka ha ka jawaabo sacaad wasiir waa mahadsanta Ah, maxa- maxamed cabdullahi maxamed cabdullaahi wuu mahadsan yahay Eh, waxa weeyaan eh, in xuduuduhu isu furmaan in dadku isdhex galo in dhaqaalaha eh, la iska kaashado eh, iyo saan sheegay nabadgelyada iyo siyaasadda eh, dadka soomaaliyeed ee dani ugu jirtaa dadka soomaaliyeed waa dadka ugu firfircoon xagga ganacsiga suuq waxay helayaan weyn oo eh, ka kaalmeeya inay ay- ay- ay kobciyaan eh, wax soo saarkooda ama ha noqdo mid bad ama ha noqdo mid eh, beero ama ha noqdo mid eh, eh, abuurid warshado dabeedna ay u idgeeyaan dadka gobolada kaleeto oo laba boqol oo milyan oo dad ah oo ay walaal yihiin oo deris yihiin oon kar- socod dheer ku qaadanaynin iyo kharash badan ee dhoofinta ganacsigooda ayay ayay gaarsiinayaan marka faa'iido badan baa ugu jirta Eh, si- exploitation exploitationna ma jiro seena loo garayna annaga waa soo jeednaa aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa mudane wasiir inaad barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigiiyo dhegeystayaashaasiba aad fursad noo siisay in shirkaasi iyo wixii ka soo baxay aad halkan noogu faaqido kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha marti igu ahaa toddobaadkan oo uu kaga hadlayay iskaashiga xiriir diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee ay yeelanayaan wadamada afarta ah ee soomaaliya jabuuti etoobiya iyo eritrea oo dhowaan un la ambaqaaday sidii dhinacyadaasi ay isaga imaan lahaayeen barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
dahre cabdi axmed ayaana nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaaad kala socoteenna waa v o a qaar ka tirsan soomaalida ku nool magaalada toronto ee dalka canada ayaa kulan la qaatay madaxda booliska ee magaaladaas iyaga oo weydiiyey su-aalo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka sii socda ee haysta dhalinyarada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaheena magaalada toronto xuseen nuur xaaji kulanka waxaa madaxa booliska mark saunders ku wehliyey mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga waxaa sidoo kale goobjoog ahaa xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamanka gobolka ontario mahad cali yuusuf oo madax u ah ururka mideynta ee fududeeyey kulanka ayaan weydiiyey waxuu ku saabsanaa iyo faa'iidadu u leeyahay bulshada soomaalida shirkan wadatashiga ujeedadiisu waxay ahayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka sii kordhaya ee haysta dhalinyarada madowga gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan xoojinta wada shaqaynta xiriirka ka dhexeeya bulshada madowga ama bulshada soomaaliyeed iyo ciidamada booliska ee mataqaana u adeega dadka wadankan ama ummadda toronto marka een, waxaa kaloo faa'iido weyn ku jirta waxa weeyaan iyo dhismaha mataqaana kalsoonida in aan kor u qaadno kalsoonida ka dhexaysa xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo soomaalida in aqoonta ay iswadaarsadaan oo dadka naftigooda ay wax ku bartaan dhibaatooyinkaaneta say iskaga xakameyn lahaayeen dhibaatooyinkaaneta waa jirteen bulshada soomaaliyeed waa aragta waxa dhib ka haysta wadankaaneta marka dhalinyarada yaryarka soomaalida noqdo in dhalinyarada naftigooda iyo bulshada naftigeeda la xoojiyo xiriirka naga dhexeeyo mataqaana dadka dhan ay ka qayb qaataan halkaaseeto in codka yaga ama codka soomaalida uu meel dheer gaaro dadka ka qaybgalay kulanka ayaa su-aalo weydiiyey madaxa booliska dadkaasi waxaa ka mid ahaa ayaan yuusuf cumar waxay ka warramaysaa waxa ay tabanayeen ee ay weydiiyeen madaxa booliska iyo talooyinka ay u jeediyeen waxyaabihii ugu darnaa oo aan tabanaynay haddaan nahay hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool waddankan waxay ahayd in la joojiyo caruurtan dhimanee soomaalin kasta oo aanan wax ka qabasho lahayn islamarkaanan la helaynin qofkii wax dilay hooyooyinkana su-aalo badan ayay weydiiyeen oo ka mid tahay sideen ku caawini karnaa sideyse noo caawini kartaa qaarkood xataa waxay u sheegeen in lacagta la siiyey labaatan iyo shanta milyan askar keliya uuna sinin uu lacagtaas oo usoo qaado inay xataa dadka communitiga ku nool ay la qeybsadaan si ay arinta uga qeyb galaan marka waxaan rajayneynaa markaan in arrintan wax laga qaban doono islamarkaana uu kaashan doono ninka boliiska haysto dadka magaalada iyo communitiga inuu la tashan doono dhibaatada dhallinyarada haysata oo dilalku ay ka mid yihiin weli waa mid taagan sidoo kale waxaa jira kulamo hore oo ay yeesheen soomaalida iyo madaxa booliska dadka qaar waxay rumaysan yihiin in kulamadu aanay ka soo bixin wax faa'iido ah waa kan nadiir maxamed oo ka mid a dhallinyarada aaminsan aragtidaasi kulamadan madaxa booliska iyo jaaliyadda soomaalida ay isku arkayaan ama ku kulmayaan maahan markii ugu horreysay marar badanoo hore hore u qabsameen mana ka imaan wax faa'iido ah oo la taaban karo waxay u noqdaan kulamo inta laiskugu yimaado laiswaraysto su-aalo laisweydiiyo kadibna inta uun ku ekaado waxayna u muuqataa in ay weli dhibaatadii taagan tahay waxaa laga shiraayay dhibaatada taaganna ay weli dhalinyarta soomaalida iyo dadka communitiga ee haysato loona baahan yahay ficil dhab ah oo laga run sheego oo jaaliyadda iyo madaxa booliska soo qaadaan laakiin mahda cali yuusuf ayaa qaba midtaasi ka duwan wuxuu aaminsan yahay kulamadan oo la badiyo inay abuuri karto kalsooni iyo wada shaqayn dhex marta shacabka iyo laamaha amniga taasoo ugu dambeyn sababi karta xal u helidda dhibaatooyinka anigu aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada laga yeelanayo ciidamada booliiska keliya markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya waxa weeyaan xalka waxaa keeni kara wadashaqaynta booliiska waxbarashada dadka ka shaqeeya waxbarashada waxaa keeni karo mataqaanaa communitiga inay naftigood ay wada si gooniya u wada hadlaan qaar ahaan communitiga soomaaliyeed inay gooni intay u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeedna aan xalinin waxaa hadda isleynahayo ciyaalkayaga weeyaan oo mataqaanaa oo xabadaha isku haysta oo marka annaga barbalenka waxbaan ka xallin karnaa madaxa booliska magaalada toronto mark sounders ayaa marar badan ku celiyey in dhankoodu ay wadaan dadaal balse wada shaqayn dhaba oo dhex marta iyaga iyo bulshadu ay tahay halka kama dambayska ah ee lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada xuseen nuur xaaji v o a toronto
galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ciidamada dalka kenya ayaa magaalada mombaasa ku xiray in ka badan boqol qof oo bakistaaniyiin ah kuwaasoo lagu eedeeyey in dalka kenya ay si sharci darro ah ku joogeen maxamed faarax shireex ayaa warkan noo soo diray ciidamada booliiska ee kauntiga mombaasa ayaa gacanta ku soo dhigay boqol lixdan iyo saddex qof oo bakistaaniya oo dalkani kenya ay sheegeen inay si sharci darri ay ku joogeen howlgalla kala duwan oo gobolka xeebtay ciidamada booliiska ee dalkani kenya ay ka wadaan ayaa waxay ku sheegeen inay gacanta ku soo dhigayaan dhammaan dadka ajaaniibta ah ee dalkani kenya sida sharci darrida oga shaqaysanaya gobolka xeebta sargaalka ciidamada booliiska ugu sarreeya noham wivienda ayaa sheegay in dadkan bakistaaniyiinta ay dalkani kenya ku joogeen dukumenti been abuur lagu soo sameeyey ayna haystaan waraaqaha ogolaanshaha shaq inay dalkani ka shaqeeyaan oo dhammaantood wada dhacay taliyaha ciidanka booliiska ah ee mombasa noha ayaa sheegay in dadkan iminkay u tarxiilayaan dalkay ka yimaadeen ee bakistan howlgallada qabqabashada dadka sida sharci darrida ugu jooga gobolka xeebtana ay noqon doonto mid ay sii wadi doonaan dhanka kale ciidamada booliiska ee degmada laamo ayaa gacanta ku soo dhigay nin la tuunsan yahay inuu xiriir dhow la lahaa xarakada al-shabaab howlgallana doonayay inuu ka sameeyo gudaha dalkani kenya madaxa sirdoonka countiga laamo la hadlayay jaraa'idka the daily nation paul latin ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyo walaxo kalooy tuhunsan yihiin inay ahaayeen walaxa uu doonayay in uu ka sameeyo walaxaha qarxo waxa uu sheegay in ninkaasi iminkay ciidamada booliiska dalkani kenyay gacanta ku hayaan baaritaano dheeri a markay sameeyaanna ay soo qabqaban doonaan tiro kaloo uu sheegay in warbixinada ay ka heli doonaan sargaalkaasi ka tirsanaa xarakada al-shabaab ay gacanta ku hayaan ay ka heli doonaan saraakiil kala duwan oo xiriro kala duwan aan la sameeyey magacooda iyo maqalkooda ka gaabsada ayaa ii sheegay in ninkan laga qabtay gudaha isbitaalka king fahad ee magaalada laamu qaybta hoyga shaqaalaha isbitaalkaasi waxayna ii sheegeen in walaac fara badan ay ka muujinayaan waxaa halkaasi ugu dhuumaalaysanayey ma jiraan cid shaqaalaha isbitaalkaasi ka tirsan oo gacanta ku soo dhigtay dowladda balse ilwareedyo kale ayaa sheegaya in dowladdu ay isha ku hayso dad ay tuhunsan tahay in xiriir dhow ay la lahaayeen ninkaasi laga soo qabtay gudaha isbitaalkaasi ay dowladdu aaminsan tahay inuu ka tirsanaa xarakada al-shabaab qaraxyana doonayay inuu ka sameeyo gudaha gobolkaasi maxamed faarax shire v o a garisa
subax walba kuwaa berisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
waa hagaaga dhegeystayaal goordha waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse haatan galmudug maxkamad ku taala galmudug ayaa dil toogasho ah ku xukuntay laba askari oo lagu helay dembi ah inay bishii agost ee sanadkan dil u geysteen askari kale oo la socday oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada militariga soomaaliya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isaaq ayaa xukunkan oo noqonaya kii u horreeyey oo noociisa ah oo maxkamad ku taala galmudug rido wax uu ka wareystay maxamuud guure guuleed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda galmudug bishii sideedaad saddex iyo tobankeedii gaari cadlamaydlaah oo ka yimid dhanka cadaado waxaa cadaado ka soo raacay saddex askari oo xoogga dalka saddexdaas askari marka ay marayaan deegaanka beendhaarte waxay laba dileen sida ay qirteen mid saddexda askari ka mid ahaa kabacdii way carareen waxaa ciidamada milatariga iyo kuwa galmudug ay ka soo qabteen afartan sideed saac kadib deegaanka magaalada gaalkacyo u dhow markii lasoo qabtay dhowr cisho gaalkacyaa lagu hayay kabacdina waxaa la geeyey gaaska galinsoor waxaa marka la diyaariyey maxkamaddii la saari lahaa waxaa la xabaaray ninkii dhintay markaa kabacdi maxkamaddii waxaa garsoorayaasha gobolka galgaduud galmudug waxay isu diyaariyeen inay dacwadan qaadaan sida aad og tahayna nimanku waxay ahaayeen militari halkan kama dhisna hadda kastoo hadda ka hor taliyaha xoogga dalka ee hadda xilka laga qaaday cabdiweli uu sheegay in maxkamad laga furayo maxkamaddaasi ma hirgelin markii saraakiishii xoogga dalka ee qaybta kow iyo labaatanaad aan la xiriirnay waxaan isla ogolaanay in maxkamadda galmudug la saaro askartan si loo waafajiyo cadaaladda markaa kabacdina waxaan galnay abaabulkii maxkamaddaasu waxay bilaabatay kowdii bisha sagaalaad waxayna ka bilaabtay xerada gaaska labadaas eedaysane waxay sheegeen ayagu inay maaragtay midna toos buu u qirtay inuu asagu ninka layaha burhaan waran leh uu xabadaha ku bilaabay marxuumkaas askariga kalena wuxuu sheegay inuu kabacdi isaguna sidoo kaleeta ka qayb qaaday ta dilkaas waxaana ku caddeeyey inuu sidaa yidhi markhaatiyaal la hor keenay maxkamadda dacwadu waxay socotay saddex maalmood maalintii hore waxaa la dhegaysanayey dacwadii maalintii labaadna waxay ahayd ka beeraandegiddii xagga maaragtay wixii doodihii iyo iskuduwiddii maalintii saddexaadna go-aankii ayaa soo baxay maxkamadda waxaa lagu xukumay dil toogashaah maadaama ay qirteen midna uu qirtay inuu asagu xabadaha ku bilaabay marxuumkaas dhintay midna uu maaragtay markhaatiyaal ku caddeeyeen inuu yidhi dilka ninkaas ayaan ka qayb qaatay saddexda askari ee mid dhintay labadana labana ay ku eedeysan yihiin in dilka askariga ay u geysteen xukunkoodana uu ka dhacay gaaska dhankaroone ee galinsoor bal haddaad magacyadooda noo kala sheegtid wasiir labada eedaysane mid waxaa la yidhaahdaa burhaan waranle midna waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq tahliil dharac ninka dhintayna waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi ciise ayaa la yidhaahdaa allahu naxariisto saddexaas magac ayaa goobta la keeno ay kala ahaayeen waxaa kaloo jiray eh, wasiir in gaarigii ay saarnaayeen eh, candhamaylaha ahaa ee weynaa oo ay saaran yihiin xoolo fara badan gaar ahaan weliba ari ay saarnaayeen in gaarigaa uu rogmaday xoolihii ay baaba-een gaarigii burburay arrinta xoolaha iyo bal burburkii gaariga soo gaaray nimankaas markay ninka dileen waxay sheegeen gaarigii halkaa isagoo taagan inay uga dhaqaaqeen hase haatee waxay caddeeyeen darawalka inay yidhaahdeen ka deg ka deg ka deg markuu degayna gaariga degitaanka ayagu ay uga dambeeyeen gaariga markii la weydiiyey yaa gaarigii meesha ka wadana ma naqaan bay yidhaahdeen sidaa awgeed ee garsoorayaashu waxay caddeeyeen inay dushooda tahay maadaama uusan gacan kale oo kaga dambaysay isa- iyaguna ayna caddaynin darawalkana iyagoo ay sheegeen ka deg inay yidhaahdeen gaarigaas ee wixii gaaray ee xoolihii hantida halkaa ku burburtay sidoo kaleeto ayaga dushooda ayay ahaatay kaasi waxa uu ahaa maxamuud guuro guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaso- garsoorka iyo cadaaladda galmudug oo u warramaya waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq weli waxaad dhegeysaneysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waana galabnimo axada waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaa minneabolis kusoo diyaariyey maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duurnimo haddii aan ku bilaabo qaaradda yurub tartanka loogu magacdaray tartanka qaramada ee qaaradda yurub ayaa si xiise badan u soconaya waxaana kulan xiise badan uu habeenkii xalay ahaa dhex maray waddammada switzerlan iyo iceland ciyaartan oo lagu ciyaarayay guriga qaranka switzerlan ayaa waxa ay ku badiyeen lix gool iyo waxba oo ay iceland dusha u saareen waxay u ekayd ciyaartan in ciyaaryahan kasta oo kooxda ka midhi uu gool dhaliyey iyadoo markaasi mid labaystay ciyaarta aanu jirin oo mid kastahay ou gool dhaliye noqday lixdaasi ciyaaryahan sidaasina saddex dhibcood oo qaybta ee ah gruubkeeda labaad waxaa faraqa ku shubatay xulka qaranka ee switzerland isla qaybtaasi ee gruubkiisaba ayaa waxaa afoodda isku daray wadamada england iyo sbain waxaa cabsid mudan xulka qaranka ingiriiska in ay iyagu goorka la hormareen oo gurigoodana lagu ciyaarayay laakiin sheekadaasi aan looga harin oo laba gool dib inta lagaga keenay laga badiyey ciyaaryahanna rashford ayaa qaybtii hore ee ciyaarta xulka qaranka ingiriiska goolka u saxiixay halka labada gool ay la yimaadeen waddanka sbain ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada niguez iyo weliba rodrigo sidaasina ingiriiska oo gurigooda ku ciyaarayay saddex dhibcood ayaa faraqa laga gashubtay qaybta b gruubkeeda saddexaadna waqooyiga ireland iyo bosnia herzegovina ayaa wada ciyaareen xulka qaranka ee bosnia herzegovina ayaana laba gool iyo hala ku badiyey finland iyo hungari oo ku wada jira qaybta c gruubka labaad waxay ku kala baxeen hal iyo eber oo finland ay ku badisay tiro taa la eg griega iyo estonia ayaa ay waxaa ku badiyey xulka qaranka ee griega estonia ayaa laga badiyey gruubka dna aan idhahdahay qaybta d gruubka labaad waxaa wada ciyaaray wadamada belarus iyo san marino luxemburg iyo maldofa belarus shan gool iyo waxba san marino ayay kaga badisay halka luxemburgna ay afar iyo waxba moldofa ku dharbaaxday dhinaca iyo haddii aan u tallaabo ciyaaraha tenniskana kulan xiise badan oo habeenkii xalay ahaa dhex maray selina williams iyo naomi okazaki ayaa waxa ay ku soo dhammaatay in guushu ay ku raacday oo ay koobka ku guulaysatay okasaki waxaase xusid mudan in serena williams ay aad u carootay islamarkaasina ay si weyn u dhaliishay dhexdhexaadiyihii ciyaarta oo dabcan aan igsan ku qancin sida uu ciyaarta u dhexdhexaadiyey serena williams ayaa okasaki waxay ka hor joogsatay in ay markeedii afar iyo labaatanaad ciyaarta tenniska ay ku guulaysato iyadoo sanadkan uun ay ka soo noqotay kadib markii ay umushay gabadheeda xilligan oo kale sanadkii hore waxaayna ciyaaraheedu haatan serena williams mar marka dambaysa ay soo tarayaan iyadoo rajaynaysa in ay ku soo noqoto heerkii ciyaareed ee lagu yaqaanay dhegeystayaal xubinteenii ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idilesida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascadee haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan ee idaacaddu idinku tala gashay heesta luula iyo codka fanaanka cabdulqaadir jubba nala dhegeysta
markii laygu sahan tegay habla kuwa hukuumadani jacal ilaama dhibaatsheetan lahashadeedii ugala leexday leexday dumarka markii laygu sahan tegay habla kuwa hukuumadani jacal ilaama dhibaatsheetan
idaacaddeenna galabnimana dhegeystayaal heestaasi luule iyo codqabka cabdulqaadir cumar macalin jubba ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan idaacaddeenna fiidnimo ee toddobada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Yeah.